habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa afarta oktoobar sanadka laba kun iyo kow iyo labaatan fiidnimo isniina waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hiriirka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan o aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com idaacadeenna caawa iyo dunida waxaa idin daadihinaya anigoo jamaal axmed cismaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta somalilan oo difaacay qaabka dadka ka soo jeeda koonfurta soomaaliya looga saaray magaalada laascaanood
waxaannu go'aansannay haddaannu amniga nahay inaannu wixii aan reer somalilan ahayn si aannu gunta u gaadhno amniga in magaalada ay ka baxaan iyagoo nabad qabana ay dalalkoodii u tagaan taa markaannu qaadnay tallaabadaa dad badan ayaa hadlay dad badan oo shaqo u taalla aan ahayn baa maaragtay fikrada kala kana ka bixiyey waxaan u sheegayaa dadkaas oo madaxda soomaaliya kow ka tahay amniga dalkayaga annagaa ka mas-uula dhinaca kale maamulka puntland ayaa ku baaqtay in la gargaaro dadkaasi laga soo saaree magaalada laascaanood si waxaa loo soo dhaweeyey aad u heer saraysa waxaa loo sameeyey dadkii in loo kala saaro dadkii u baahnaa caafimaadka degdegaana in la gaarsiiyo caafimaad degdega dadkii in loo qaybiyo gargaarka degdega sida biyaha iyo cuntada iyo dadkii u baahnaa maadaama dadkaasi ay ahayn dadaan xataa gogashoodii wadan
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida baarlamaanka dalka etoobiya ayaa maanta meelmariyey in muddo shan sana ah uu hogaamiyo waddankaasi etoobiya ra-iisul wasaare abiy axmed oo doorasho ka dhacday dalkiisa bishii juun uu ku guulaystay xisbiga isaguo hogaamiyo prosperity barty waxaa lasoo sheegayaa in munaasabad ka dhacday adisaba galinkii dambe maanta ay ka qayb galeen madax kala gedisan oo afrikaana lagu caleem saaray ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya oo dhibaato aad u fara badan gudaha dalkiisa ay ka haysatay gaar ahaan walaaca caalamka ee ku aadan sida etoobiya ay u maaraysay dagaalka ka socda waqooyiga waddankaasi ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa sheegay in dowladdiisu ay wax badan ka qaban doonto arrimaha nabadgelyada sidoo kalena ay la tacaali doonto dhibaatooyinka jira madaxweynaha dalkaasi ayaa waxa ay sheegtay in sidoo kale ay kor u kacday farqiga dalkaasi iyo sarakaca miciishada waxaana ay sheegtay in wax laga qabanayo arrimahaasi ooyadil oo dowladda etoobiya ay diiradda saari doonto wax kaqabashada miciishada oo saro u kacday algeria ayaa u diiday diyaaradaha militariga faransiiska inay adeegsadaan hawadeeda maalin kadib markii ay u yeertay safiirkeeda baris iyadoo ay ka carootay hadallo aan la aqbali karaynin oo loo tiriyey madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron xiisada ayaa kasii dartay dhammaadkii toddobaadkii tegey iyadoo sidoo kale ay ka dambeysay kadib markii faransiisku uu qaatay go-aan uu ku dhimayo tirada dalku galka la siinayo dadka ka soo jeeda galbeedka afrika gaar ahaan waqooyiga afrikan iraahda oo ay algeria ku jirto baris ayaa go-aanka fiisahaasi qaadatay sababo la xiriira in dowladahooda ay diideen inay dib u qaataan muhaajiriinta laga soo ceerinayo faransiiska codsi ka yimid faransiiska oo ahaa in laba diyaaradood oo militari la ogolaado inay ku duulaan hawada algeria ayaa la sheegay in loo diiday axaddii sida waafayeen militari oo u hadlay ciidamada dalka faransiiska uu sheegay warkii dunida dhegeystayaal wanaginta habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaas aad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a qodobada aan idinku hayno caawa iyo dunida aan gudagalno waxaa weli ka socodnaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool qabqabashada loo geysanayo dadka kasoo jeeda koonfurta soomaaliya oo si qasaba halkaasi looga soo daadguraynayo mas-uuliyiinta somalilan ayaa sheegay in ay arrintaasi uga gollan yihiin sidii nabadgelyada ay u sugi lahaayeen iyagoo difaacay tallaabooyinka ay qaadeen sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o a ee magaalada laascaanood cabdikariin olol magaalada laascaanood maalinkii saddexaad waxaa ka socda tarxiil ciidamada ammaanka ee somalilan ay ku samaynayaan dad ka soo jeeda koonfurta soomaaliya dadkan ayaa maanta waxa ayeen tiradooda kuwa aada u yar iyadoo la geenaya garoonka cabdi bila cabdi ee magaalada laascaanood ku yaala boqolaal qof ayaa ciidamadaasi ay ka qaadeen magaalada laascaanood waxaana jira iyagoo qoysas iskood oga tegay magaalada laascaanood kuwaasoo gaadiid kiraystay aadayna magaalooyinka garowe iyo gaalkacyo taliyaha guud ee ciidanka booliiska somalilan maxamed aadan sakadhi oo waraysi siiyey telefishinka somalilan ayaa ka hadlay howlgalkan ay ka wadaan magaalada laascaanood arrin ku saabsan amniga jamhuuriyadda somalilan gaar ahaan gobolka sool magaalada laascaanood waxaa jirtay muddo imika laga joogo tobaniyo sannadood magaalada laascaanood waxaa ka dhici jiray dilal qorshaysan oo aan ka dhicin dalka intiisa kale taas oo u eegeed ama ahayd mashruucan ka socda soomaaliya oo somalilan ka nabad qabto annagoo amniga u xil saaran waxaanu go'aansannay inaannu suulinno annagoo ilaahay la kaashanayna inaannu ka suulinno kansarkaa ee gobolka sool dhex fadhiya gaar ahaan magaalada laascaanood ee raggii haldoorka ahaa iyo hablihii haldoorka ahaa ee magaalada u dhashay ama somalilan dhammaanba ka koobnaa cid kastaba ha ahaadaane laynaya inaannu ka suulina ayaannu go'aansannay laascaanoodna noqoto insha allahu way noqonne amnigeedu amniga caasimadaha kale ama magaalooyinka kale somalilan oo kale taliyaha ciidanka booliiska ee somalilan ayaa sidoo kale sheegay wixii aan reer somalilan ahayn ay magaalada ka saari doonaan iyo guud ahaan dalka waa sida uu hadalka u dhigee sidoo kale waxa uu u jawaabay dad kala duwan oo ka hadlay raafkii ka dhacay magaalada laascaanood waxaanu go'aansannay haddaannu amniga nahay inaanu wixii aan reer somalilan ahayn si aanu gunta u gaadhno amniga in magaalada ay ka baxaan iyagoo nabad qabana ay dalalkoodii u tagaan taa markaannu qaadnay tallaabadaa dad badan ayaa hadlay dad badan oo shaqo u taalla aan ahayn baa maaragtay fikrado kana ka bixiyey waxaan u sheegayaa dadkaas oo madaxda soomaaliya kow ka tahay amniga dalkayaga annagaa ka mas-uula ilaahay baa ka mas-uula annagaana ka mas-uula cid aanu u daba fadhino ama aanu wax ka weydiinayno ma jirto waxaan leeyahy qolooyinka qaylqaylinaya magaalooyinkiina u taliya caasimadiina u taliya mashruuca xamar ka socda laascaanood kama socon karo taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu difaacay qaabkii loo raray dadkaasi kuwaasoo dad fara badan ay ka falceliyeen qaabkii looga tarxiilay dadweynihii ka soo jeeday koonfurta waddanka soomaaliya magaalada laascaanood si asluubi ku jirto ayaa dadkaa loo raray gabadhaa loo kareeyey waa la ururiyey cuntaa la siiyey biyaa la siiyey waa la tira koobay sidaasaa dalkoodii lagu qabadsiyey dadka reer laascaanoodna aad iyo aad baanu u hambalyeynaynaa madaxda gobolka aad baanu u hambalyeynaynaa codsigana markii hore iyagaa keenay markii dambena way iskaaga garab taageen shaqadii baa si wanaagsan loo qabtay cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood dhinaca kale bulshada ku dhaqan magaalada laascaanood gaar ahaan qaybaha kalgedisan ee bulshada ayaa ka hadlay arintaasi islamar ahaantaasina lagu qabanayo dadka kasoo jeeda koonfurta soomaaliya ee lagu soo celinayo koonfurta warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray cabdikariin olol oo la kulmay qaar ka mid ah xubnaha bulshada
qaar ka mida bulshada magaalada laascaanood ayaa iyaguna ka hadlay iyo xildhibaanada golaha deegaanka aragtidooda ku aadan dadkii magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ciidamada ammaanka ee somalilan ay ka tarxiireen kuwaas oo ka soo jeeday koonfurta waddanka soomaaliya ugu horreyn waxaanu wax ka weydiinay ismaaciil cilmi maxamed oo ah guddoomiye guddida deegaanku ay doorteen dhowaantani oo ka shaqaynaya arrimaha nabadgelyada ee gobolka sool aad baad umahadsan tahay weriga aad baad umahadsan tahay arrintaas ka dhacday gobolka sool haddaanu nahay waxgaradkii gobolka sool cuqaashii iyo culimmadii iyo ganacsatadii iyo garboodkiiba aniguna aan ahay guddoomiyihii guddida ee u fadhiday dhibta laascaanood ka dhacday iyo shaqaaqooyinka iyo kacdoonka ka dhacay dejintooda iyo ka shaqayntooda haddaan ahay arrintaas somalilan waxba nagalama wadaagin waanu u tagnay haddii aanu tagnayna waxaanu nidhi waxaan rabnaa inaanu aynan wada tashanno oo bal aanu ballan noo qabataan ballantii kolley ilaa iyo hadda ma hayno kabacdi waxaa la gacan geliyay dadkii dadkaas oo dee dad soomaali ahaa oo waddanka ku noolaa in badan taariikh badan dadkaa si khasaba ayaa loo qaaday qof waliba isagoo magaranaysa aan hosidan oo maryasidan baa la qaaday dadkaa dhibaato badan baa la kulantay iyagoo aan wax agaba wadan baa la qaaday arrintaasna kolley de arrin dhibaatale weeye wax aanu arrintaa ka ognahay ma jirto waxna lagala socodsiiyana ma jirto arrintaasuna aad iyo aad bay dhibaato iyo murugo ay u leedahay wax la qaadan karana maaha wax ka baxsan xaquuqal insaanka iyo ibniaadanimadana weeye garad cabdilaahi guuleed ayaa isaguna ka hadlay dadka magaalada laascanood laamaha maanka ee somalilan ay ka tarxiileen kuwaasoo muddo dheer ku sugnaa degmada laascanood
bismi illahi raxmaani raxiim aada iyo aad baan u salaamayaa v o a waxaan leenahay runtii dadkaasde sidaan uga hadalay horeba aada iyo aad baan uga xunnahay yacni sida ay wax u dhaceen dadkaas maaragtay daddee aan diyaar ahayn oo ogeyn ogeysiis la siinin runtii in qaabkaasoo kale loo tarxiilo ama loo raro dee waa arrin bini aadinimada iyo dhaqanka intaba aan maaragtay ku wanaagsanayn oo ku fiicnayn sidaan hore u sheegnana dee arrintaasi arrin aanu ka soo horjeedno weeye hase yeeshee arrintaasi arrin ay door ku leeyihiin dadka reer laascaanood hadday yihiin isimo iyo hadday yihiin cuqaal iyo hadday yihiin waxgarad kaleba anagu kuma ogin arrintaas dee sheegtana ma jirto marka runtii arrintaasi waa arrinuun go-aan ka yimi dhinaca maamulka somalilan oo wafdigaas iyo maaragtay ama wateen ama dee horeha u soo gaadheene mas-uuliyiinta ka hadlay ee degmada laascanood waxaa ka mid ah xildhibaan cabdilaahi cabdirasaaq oo ka mida golaha deegaanka ee degmada laascanood waxa uuna sheegay in dadkaasi ay ahayd in wakhti la siiyo sidoo kalena arrimaha loo raray ahayd dhanka ammaanka isagoona ka hadlay dadka deegaanada koonfurta soomaaliya kasoo jeeda ee muddada saddexda maalmood ah laga rariyey magaalada laascanood xildhibaan cabdilaahi cabdisaaq aadan madar oo ka tirsan mudanayaasha golaha deegaanka degmada laascanood aragtida ka aragti ahaan waxaan u arkaa anigu dadkan lagu saaray in ay tahay horta marka hore wax dee xaq ahoo amnigeenna aynu ku ilaashanayno marka labaad waxay ahayd in dadka la siiyo time loo qabto oo la dhaho war xilligaa kaga baxa gobolka sool sababa duruufo dhacay awgood oo xagga amniga loo tuhmay in ay dadkaas oo galootiga ahee ka yimi koonfurta ay dhibaato ku hayeen meesha haddana waxay ahayn dad in badan deganaa deegaanka oo waayeel caruuro wax ka sare oon dhibaato badan dadkaas inay ku dhacday baanu u aragnaa annagu kala deegaan shakhsi ahaan waxaan u aragnaa oo kale dadkaa la raray inay ahaayeen dad soomaaliyeed dadkuna soomaali meelay wada joogto waa iskuwada deegaan hargeysa way joogaan meel kasta waa la joogaa dadka waxaan u arkaynay in sababta loo raray ahayd sabab ka baxsan shuruucda biniaadamka marwaxaa jira xildhibaane golaha deegaanka oo kale maayarka iyo xubno ka mida golahaaga deegaanka inay soo dhoweeyeen oo ay ku taageereen xukuumadda xukuumadda ha ku taageereen qof walba ra'yigiisu ka hadlaa anugu kay ra'yi ahaan waxaan u arkaa sababta dadka in wakhti loo qabtay haddii la saarayo in wakhti loo qabto hantidoodii baa taallay dhacoodii baa taallay ayagoo dadkii lagu raray maryaha ay xubnaayeen keliya lagu qaaday taa waxaan u arkay wax ka baxsan xuquuqda bini'aadamka cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood dhinaca kale maamulka puntland ayaa ka hadlay dadkaasi laga soo dadgareynayo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kulan deg deg oo yeesheen golaha wasiirada ee puntland oo ka dhacay garowe ayaa waxaa laga soo saaray war ku aadan in si deg deg ah dadkaasi gurmud loogu fidiyo warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a nuux muuse birjeeb wasiirka arrimaha gudaha puntland maxamed cabdiraxmaan dhammancad oo saxaafadda la hadlay goordhoweyd ayaa sheegay in puntland ay weli soo gaarayaan dadka laga soo daadguraynayo magaalada laascaanood wuxuuna ugu baaqay deegaanada ay marayaan madaxda joogta iyo shacabkaba in ay gacan siiyaan dadkaasi sidaad la wada socotaan habeyn hore waxaa soo gaaray gobolka mudug khaasatan degmada gaalkacyo dad tiradoodu ay gaarayso kun boqol iyo labaiyo toban qof oo isugu jira caruur hooyooyin iyo iyo dad waayeela iyo rag intaba dadkaas oo ahaa qaybtii koowaad dadka laga soo raray magaalada laascaanood run ahaantii dowladda puntland anagoo si gaara ugu mahadcelinayna maamulka gobolka iyo kan degmada iyo bulshada degmada gaalkacyo iyo gobolka guud ahaanba si waxaa loo soo dhaweeyay aada u heer saraysa waxaa loo sameeyey dadkii in loo kala saaro dadkii u baahnaa caafimaadka degdegaana in la gaarsiiyo caafimaad degdega dadkii in loo qaybiyo gargaarka degdega sida biyaha iyo cuntada iyo dadkii u baahnaa maadaama dadkaasi ay ahayn dadaan xataa gogashoodii wadan oo iyagoo suuqa maraya lasoo raray in loo fidiyo gargaar degdega haatana gacanta lagu hayo dadka raba inay ayagu danaynaya inay horey usii gudbaan gobolada kale soomaaliya ay aadaanna loo fududeeyo safarkooda dadka doonaya inay deganaadaan oo joogaan puntland gudaheedana ayadana loo fududeeyay sidii ay ku degi lahaayeen una heli lahaayeen wixii gargaar ay u baahanyeen deegaankoodaas waxaa kaloo jira xalayna inayna soo gaadhay tiro aan hadda weli tirokoobi lasoo afjirin laakiin ilaa toddoba boqol oo qof lagu qiyaasaya hadda oo haatan aan idinla hadlayno gacanta lagu hayo magaalada xarfo gudaheeda meel la dejiyey oo baabuurtii laga dejiyey cunto iyo biyo iyo loo qaybinayo qorshuhuna yahaa iyagana sidaas si lamida in la weydiiyo ku talagalkooda ciddii rabta inay sii gudubto oo soomaaliya gobolada kale soomaaliya bartamaha iyo koonfurta soomaaliya u gudubtana in loo fududeeyo safarkooda intaa haddii la ahayd ma joogaysa puntland ee danaynaysana in ayagana loo sameeyo dejin iyo maxaa laya wixii gargaar ay u baahan yiin gacan la siiyo puntland ayaa sidoo kale sheegtay in dadka doonaya inay u gudbaan deegaanada kale ay gacan ka siin doonaan sidii ay u gaari lahaayeen sidoo kale dadka doonaya inay joogaan puntlandna ay soo dhoweynayaan oo ay joogi karaan sidoo kale dadka ka soo gaaray dhanka laascanood ayuu wasiirka arrimaha gudaha dhabancad sheegay inay ku jiraan kuwa ka soo jeeda qowmiyadda oromada etoobiya markii laga fiiriyo dhinaca binaantinimada waa xaalad runtii aada u adag waxaana rajaynaynaa haddii lahaydna dadkaas inay ka soo kabtaan intii safarka ay ku jireen culayska ay soo mareen iyo dhibaatooyin kale ay soo wajaheen maadaama ay jiraan qoysas xataa ayaga iyo ilmahoodii ay kala qaybsameen oo qaar waaridkii meesha maraya ilmihii ka dambeeyey baabuur kale lagu soo rarayay qaar ilmihii socdaan waarid ka dambeeyey oo baabuur kale safar dambe sugaya inay soo galaan runtii insha alla waxaan rajaynaynaa in xaaladoodan ay caadi kusoo noqoto qoysaskuna iswada helaan noloshooda iyo maxaa la xasiloonadooda deganaanshahoodana ay caadi kusoo noqoto haddii lahayd inta danaynaysa inay sii gudubtana dowladda puntland waxay diyaar u tahay inay la fududayso safarkooda maamulada kale ee walaalaha en dariska nahay sida galmudug oo kalena aanu ka wada shaqayno sidii dadkaas ay si maxaa la yidhahda nabada ay u gudbi lahaayeen meelihii ay danaynayaan iyagu inay safarkooda ay ku gaaraan shirkan hadda aan ka soo baxnay ee madaxweyne ku-xigeenka anakusia madaxweynuhu uu jeergaraynayey ama uu guddoominayana waxaanu ku go'aaminay in dhammaan dowladda puntland hay-adaheed oo dhan laga wada shaqeeyo dadkaas sidii loo garab istaagi lahaa caawimana loo siin lahaa haddii lahaydma ku filan ayadoo taa laga jawaabayana waxaa jiri doona wafdi heer wasiiraa haddii lahaydma u safri doona degmooyinka xarfo iyo gaalkacyo si ay qayb uga qaataan shaqada halkaa ka socotay dadka lagu caawinayo waxaa kaloo xusid mudan dadku inaysan wada ahayn oo keliya soomaali ay jiraan dad xataa ajaaniba oramaa ku jira dad kale waxaa ku jira soomaali kasoo jeeda etoobiya dadkaas qolo walba xaaladooda ayaa si gaara loo gelayaa dadka soo gaaraya ilaa iminka deegaanada puntland ayaan ahayn rag keliya waxaana ka mid ah caruur iyo haween oo aan waxba sidan nuux muuse birjeeb v o a garowe
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal wararka ka imaanaya magaalada jowhar ee maamulka hirshabeelle ayaa sheegaya in maamulkaasi isku diyaarinayo soo gebagabaynta qabashada doorashada xubnaha aqalka sare oo hore qaarkood ay u dhaceen wararkii ugu dambeeyey ee arrintan la xiriirta ayaa haddaba wariyaha iyaga cabdixakiim maxamuud shirwax waxa uu ka waraystay wariyaha v o a ee magaalada jowhar hadda jooga isla mar ahaantaasina la socda arrimaha dhaqdhaqaaqa iyo doorashooyinka sida ay u dhacayaan
cabdixakiin waa mahadsan tahay waxaa caawa soo gebagabeeyey doorashadii aqalka sare ee hirshabeelle labadii kursi ee ugu dambeysay ayaa gelinkii dambe maanta iyo caawaba la doortay kursiga sumadiisu tahay u h afar iyo toban waxaa ku tartamay cali shacbaan ibrahim iyo cabdiqaadir xanafi sheekh bashiir xildhibaanada soo xaadiray howlka waxay ahaayeen siddeetan iyo lix xildhibaan sida guddiga doorashadu ay sheegeen iyo guddoonka baarlamanka laba iyo lixdan xildhibaan waxay u codeeyeen cali shacbaan ibraahim cabduqaadir xanafi sheekh ibrahim sheekh bashiir isagu waxa uu helay afar iyo labaatan cod gudoomiyaha baarlamaanka hirshabelle waxa uu ku dhawaaqay in cali shacbaan ibraahim uu ku guuleystay kursigii toddobaad ee aqalka sare ee hirshabelle sidoo kale waxaa tartan la geliyey kursigii sideedaad ee ugu dambeeyey waxaa ku tartamay samsom cabdullaahi axmed iyo naciimo ibraahim yuusuf oo hore xildhibaan u ahayd sidoo kale xildhibaanada joogay waxay ahaayeen siddeetan iyo lix toddobaatan iyo toddoba waxay u codeeyeen samsom cabdullaahi axmed inay noqoto senatarka hirshabelle ku mateli doona afarta sano soo socota dowladda federaalka naciimo ibraahim yuusuf iyadu waxay heshay sideed cod guddoonka baarlamaanka waxa uu ku dhawaaqay in labadii kursiba ay ku kala guuleysteen samsom cabdullaahi axmed iyo cali shacbaan ibraahim waan gartay saynu ka warqabno dhaqan kuraasidani waxay ahaayeen kuwo lagu loolamaya ama lagu tartamayay maalmahaba si aadan loogu jiray tartankaasi xubnihii tartanka ku jiray ee laga guuleystay ma hadleen se iyagu see u arkaan doorashada iyo natiijadeeda
labada musharax ee laga kala guuleystayba waa ay hadleen waxa ay ballan qaadeen in ay la shaqeynayaan dadka ka guuleystay tartanka ay la galeen sidoo kale doorashada dackino waxa ay soo bilaabatay bartamihii bishii hore muddo laba isbuuc ah ayay hakad ku jirtay khilaaf ka dhashay kuraastan caawa la doortay oo habeenkii sideed iyo tobanka ay taariikhdu ahayd fowdo ka dhacday xarunta baarlamaanka darteed dib loogu dhigay muddo laba isbuuc baxalkeeda ayaa lagu jiray ugu dambeyn caawa lagu guuleystay in baarlamaanka hirshabelle ay doortaan labadii xildhibaan ee aqalka sare ku matali lahayd kuwii ugu dambeeyey sideedda xildhibaan ee hirshabelle ay ku leedahay dowladda federaalka waan gartay sideeddaa xildhibaan ee ay hirshabelle ku leedahay dowladda federaalka waxaa tilmaantay inay muddooyinka badib u dhacdhacaysay maxay tahay sababta rasmiga ah ee keenay in labadan kursi si gaara loogu murmo oo lixdii kale loogu murmi waayo
kuraasta labadan mid ka mid ah waxaa qoondo dumar loo diyaarinaya in laga dhigo markii hore waxaa ku qornaa ilaa shan musharax oo saddex ka mid ah ay yihiin rag iyo laba dumar ah waa labadan caawa tartanka gashay saddexdii waa ay ka hareen oo tartanka markii hore usoo diyaar garoobay sidoo kale kursigan sumadiisu ay tahay h afar iyo toban isagu arrimo aanan weli la shaacin oo hoggaanka hirshabelle iyo xildhibaanada iyo musharaxiinta ka dhexeeya ayaa dib u dhaciisa keenay laakiin si rasmi ah looma shaacin
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a ee magaalada jowar xuseen xasan dhaqane ayuu kaasi ahaa wuxuuna u waramayey cabdixakiin maxamuud shirwac halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a barnaamijka caawiya dunida ayaad dhegeysanaysaan haddii aynu gudagalno qodobada kale aan idiin hayno baaritaano caalami oo iska kaashadeen boqolaal suxufiyiin oo ka kala yimid dunida daafaheeda ayaa lagu kashifay in hogaamiyaal hadda xukunka jogay iyo kuwo kale oo hore xafiisyada ah uga tagayba ay lacago iyo hanti markaasi aruursadeen qaarkoodna ay meel dhigteen oo ka baxsan wadamadii ay iyagu maamulayeen baaritaanadan oo muddo bilooyin qaatay ayaa si rasmi ahi loo shaaciyey axadii shalay warbixin uu ka qoray wariyaha v o a ken bredimir ayaa waxaa soo jeedinaya soona koobaya nuur xasan nuur bukhaari
dukumentiyadan oo loogu magacdaray warqadaha bandora ayaa daha ka rogay hanti ay dibadda gaar ahaan jasiiradaha fogfog ay ku qarsadeen ilaa shan iyo soddon hogaamiye oo isugu jira madax hore kuwo hadda ka taliya dalal kala duwan oo ay ka mid yihiin madaxweynaha ruushka valadimir putin ra-iisul wasaarihii hore ee britain tony baler ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda jack andre babes iyo boqorka jordan boqor cabdal baaritaankan oo lagu sameeyey ku dhowaad laba iyo toban milyan oo dukumentiyo ah oo laga helay ilaa iyo afar iyo toban il ayaa waxaa hogaaminayay dalladda caalamiga ah ee saxafiyiinta waxbaarta ee fadhigeedu yahay magaaladan washington iyadoo ay mashruucan ka qayb galeen lix boqol iyo konton saxafi oo ka kala socday dunida daafaheeda wargeeska washington post oo ka mid ah warbaahintii gacanta ka geysatay baaritaankan ayaa sheegay in faylasha ay heleen ay ku jiraan iimeelo gaar loo leeyahay warqado qarsoodi ah qandaraasyo sir ahaa iyo diiwaano kale oo daaha ka qaaday qorshayaal maaliyadeed iyo cidda ka dambaysay warbixintan cusub ayaa xogta kala soo baxday ilaa iyo sagaal iyo labaatan kun oo akown oo ku yaala dalalka shisheeye badaha kuwaas oo ay leeyihiin afar iyo toban shirkadood oo fuliya adeegyo maaliyadeed oo kala duwan oo ku kala yaala dalal ay ka mid yihiin switzerland singabore qubrus beliis british virgin islands iyo meelo kale wargeeska washington post wuxuu sheegay in milkiilayaasha akoonnadaasi ay inta badan ka mid yihiin liiska boqol iyo soddonka qof ee bilyaneerada dunida ee uu soo qoray wargeeska aalaaba ka faallooda maalqabeynta caalamka ee forbes dadka kale ee akoonnadaasi leh waxaa ka mid ah in ka badan saddex boqol iyo soddon saraakiil dowladeed oo ka kala tirsan ilaa iyo sagaashan waddan oo dunida ah shiriin cabaadi oo ah sarkaal hore ugu soo shaqaysay f b i da gaar ahaan qaybta baaritaanka dembiyada dhanka maaliyadda ayaa washington post u sheegtay in nidaamka maaliyadeed ee lacagaha lagu qarsado meelaha ka shisheeya xeebaha ama jasiiradaha ay dhibaato ku yihiin qof walba oo u hoggaansan sharciga dhammaan caalamka xogta ayaa muujisay in boqorka urdun uu boqol iyo lix milyan oo dollarka maraykanka ku bixiyey guryo raaxo leh oo ku teedsan badweynta baasifiga ee malibu ee gobolka californiya iyo washington iyo goobo kale halka malaayiin dollar oo hanti maguurto ah iyo lacago caddaan ah ay si qarsoodi ah isula gediyeen hogaamiyayaasha kenya iyo jamhuuriyadda jeega hogaamiyaha jamhuuriyadda jeeg babis oo wajahaya doorasho dhammaadka toddobaadkan ayaa adeegsaday shirkad maalgashi oo ku taalla waddan kale si uu ugu iibsado laba villo oo ku yaalla koonfurta faransiiska lacag dhan lix iyo toban milyan oo dollarka maraykanka ah diiwaanadu waxay muujiyeen in guri dabaq ah oo raaxo leh oo ku yaalla manaco ay leedahay islamarkaana deggan tahay haweeney ruush ah oo canug u dhashay madaxweyne putin wargeysku wuxuu sheegay in wakiillo u hadlay boqorka dalka urdun boqor cabdalla ay beeniyeen in boqorku uu ku kacay anshax xumo ama uu adeegsaday hanti dadweyne halka hogaamiyayaasha kenya jeeg iyo ruushka midkoodna uusan ka hadlin warbixinta sidoo kale haweeneyda ruushka ayaanan weli jawaab bixin sida lagu ogaaday xogta baarista islamarkaana laga soo xigtay b b c da ingiriiska ra-iisul wasaarihii hore ee britain tony baleer iyo xaaskiisa jeri ayaa badbaadsaday lacag dhan afar boqol koob iyo labaatan kun oo dollarka maraykanka ah oo uga go'i lahayd canshuurta dowladda kadib markii ay iibsadeen xafiis ku yaalla london kaas oo ay lahayd shirkad qarsoodi ah sida laga soo xigtay b b c da madaxweynaha azerbaijaan ilhaam caliyeef qoyskiisa iyo dad ku dhow dhow ayaa si qarsoodi ah dalka britain gudihiisa uga iibsaday guryo qiimahoodu ku kacayo in ka badan shan boqol iyo afartan milyan oo dollarka maraykanka ah warbixintii wariyaha v o a ken bridemier uu qoray oo uu inala socodsiinayay nuur xasan nuur bukhaari halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a goordhow waxaad dhegeysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo xubno kale oo aan idin hayno hase yeeshee bal aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka baarlamaanka dalka etoobiya ayaa gelinkii dambe maanta oo isniinay waxa uu ansixiyey in shan sana uu hogaamiyo dalkaasi etoobiya ra-iisul wasaare abiy axmed oo xisbigiisa doorashadii ka dhacday bishii juun si xoogan ugu guulaystay abiy axmed ayaa waxa uu cadaadis kala kulmayaa gudaha dalkiisa etoobiya iyadoo beesha caalamkuna ay indhaha ku hayso sida dowladaasi etoobiya ay ula tacamushay islamar ahaantaasina ula dhaqantay xiisadaha iyo colaadaha ka haluusan waqooyiga dalkaasi gaar ahaan gobolka tigrey madaxweynaha dalkaasi etoobiya ayaa sheegtay in madaxweynahain ra-iisul wasaaraha dalkaasi dowladiisa cusub ee uu soo dhisi doono oo ay diiradda saari doonto wax ka qabashada arrimaha sicir bararka oo boqolkiiba labaatan la sheegay in sare ay u kaceen iyadoo shaqola'aantana wax laga qabanayo madax kala gedisan oo afrika ka timid ayaa ka qayb gashay munaasabadii lagu caleemisaarayey ra-iisul wasaare abiy axmed ee gelinkii dambe ee maanta ka dhacday magaalada adis ababa dowladda aljeeriya ayaa u diiday diiradaha milatariga faransiiska inay adeegsadaan hawada wadankaasi aljeeriya maalin kadib markii ay u yeertay safiirkeedii baris iyadoo ay ka carutay hadallo aan la aqbali karaynin oo loo tiriyey madaxweynaha faransiiska emmanuel macron xiisadda ayaa kasii dartay dhammaadkii toddobaadkii tegay oo sidoo kale ay ka dambeysay kadib markii faransiisku uu qaatay go-aan uu ku dhimay tirada dad dadka dalkugalka la siinayo ee ka imaanaya waqooyiga afrika oo aljeria ay ku jirto baris ayaa go-aanka fiisaha u qaadatay sababo la xiriira in dowladahooda ay diideen inay dib u qaataan muhaajiriin waddankaasi faransiiska dib looga soo celiyey
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a shaqaala'aan baahsan oo la soo diristay barakacayaasha ku nool duleedka magaalada muqdisho iyadoo ay ku adkaatay helista quutulyoonka waxaad kaloo maqli doontaan waraysi aynu la yeelannay guddoomiyaha haweenka barakacayaasha ee gumays ee gobolka sool kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan barnaamijkeenna ka marnayn aynu ku horrayna shaqaala'aan baahsan ayaa ka mid ah dhibaatooyinka sii kordhinaya duruufaha haysta dadka barakacayaasha ah waana kuwo ay adag tahay in ay hadda helaan noloshooda maalinlaha ah warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste shaqala'aanta ayaa ka mid ah dhibaatooyinka sii kordhinaya duruufaha haysta dadka barakacayaasha ah waana kuwo ay ku adag tahay in halgelin oo ka mid a maalintii ay helaan fursad shaqo oo ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda soomaalidan gudaha dalka ku barakacday ayaa badankooda ahaa kuwo xoogooda kula soo baxa nolosha maalinlaha ah waxayna u badan yihiin beeraley iyo xoolodhaqato iminkase waa kuwa soo cirsiga xeryaha barakacayaasha ka dhaxlay walwal la xiriira nolol maalmeedkooda fartuun cismaan waxa ay ka mid tahay haweenka aan la kulmay ee soo hadal qaaday dhibaatada shaqola'aanta ee haraysay qoysaska barakacayaasha ah dhibaatada waxaa ka jirto raashin la'aan shaqo la'aan odayaalkii meel ka shaqaystaa male subaxii waa soofayn waan isku noqonaya naagii sidoo kale aniga hadda umalaan ku jira anoo umal aaba saak inaan soofi aamad iska soo noqday mindani oo intana adoo cunuga aagday adoogoo soo noqday anba cunuga aagday gaan iska soo noqday hadane dhibaato oo waa iska xanuunsiin ilmihii wax lagu daaweye male macaalaa u suga waxbarasha mahaastaan waxay haastaan male ilmaha iska wareegayan waa ordaayle meel aada ma laha waabo raashin hadda nooguma dambeynaba oo nool keeno mar horaa noogu dambaysay ragga waxay aadayeen shaqa dhagaxay iska raadsanayeen hadday aadaanne sibtoogu wareegaan waa iska soo noqonayeenle meel laga shaqaysta moolaan naagahana waxay aadayeen dhardhaqow dharka meel dad qof la kasta khasaalada ay suubsatay dharkaa dil soobaya waxaa lasoo gurbinaa albaaxdaasaa lasoo gurbina albaaxdiyaa lasoo gurbinaa ninkii kalkastoo wax haasto a saddex saddex kun inaa dhambashta laga gadanaa meel kaloo shaqa luu aado haddow ma laha albaaxdaasaa nolol wax kalentoo nolol ee ma jirta musqulaha ka waran musqul intaa hoo quusan lamadaa musqul ku galnay kaamkayna dhan lamadaa musqul kaamkayno afartan iyo shan quusaas ka kooban yahay laba musqul aan haysana haddana waa buuxsantii labadaas musqul leen wada galnay tuti ool ilmin yar aa guriga ii jooga oo wax iga cunaa oo wax cunaa rabaan oo haddii soo noqdo wax cunaa isi leeraya saakadan waxbaa sugayan dane muslin aan dane soo dhexgalaya dane wax oo hadda uu karsada ay soo siiyey see kaloo wax uu soo raadinaa hargii oon shaqada soo hel waa usoo hela haddii usoo waayayna waaba usoo waaybo mar adoo wax isleegsasaal iyo mar anas ilaah iisa saalo haweenka ayaa ah kuwa inta badan ay ku tiirsan tahay nolosha qoysaska barakacayaasha waana kuwo u xoogsi taga suuqyada magaalada muqdisho xilliganse fursadihii shaqo ay heli jireen waa kuwo soo idlaaday sida uu sheegayo maday cabdi oo barakacayaashaasi ka tirsan dhibaatada kaamka ku jirta waxaa ka mid ah waxbarasho la'aan caafimaad la'aan badar la'aan dhibaato noocaasoo jirto haweenka waxay aadaan dhardhaquw iyo meelahaasay aastaan wax iikay camal ee hayaana malahan subaxdiisii loo baa haweenkiyaa la imaadaa raggiina ilmihii baa lagu dhaafaa waxa shaqa ee hayaan malahan nolosha waxaa lagu maalayaa labadii kumee habarta ee keenta haweenkii ilmihii aa loo bidhibiidhayaa ay ku moodmoodaan wax camal oo kale oo lagu haayo malahan magaaladiina shaqla'aan ayaa ka jirto ciyaalkii soo hadda soo qortaagtayna wax camal ee hayaan malahan duurkay hor u galeen sahre xuseen waxa ay ka waramaysaa halka ay ka soo barakacday iyo xaaladda ay iminka ku sugan yihiin mayak baraka ee walaalo wan horta markan kooraydo dhinacan buura ku koyni hadin roob la sheeg meel araano abaarsate ilmo bawal waxaan qaban waayni amar dhibqi ada sahay dad amar roogo oo miina hadoon wal ku odsan yaa beesanin dhiban baa wara karanni amar ku koyni ilaa hadda dhibaatad mina dayn dhaqow iyo nimankiina meelo isku wareegayaan gaargaanka dabmayndareyso ijaarshee ma helaw dhib badinyo ilaa hadda saas isku ku noolno gurunta yaal argoytoba bacyaal meelo laa ka aruuriya lacasheerooyin ciyaalka dhibki gobaanga damaylados walka jiifdaayo gobaan dermi iyo saariiri dhiba ka jiifnaado maacuunmaba jirtood meelo walaalka dhanki walkasisi iyo lamadu habadala kooyti ciyaalka walanka karsadee haadininaanin gargaar oo hoog lerinin qobada fadaani tabartun nahayd ilaa ilaylin sheegde hadda hooyigma qobna disroobkan hadda ilaahu noo feeriya teegin markooda walla aam ilaahay langabeerto beelin jiifdaariba dhibka qabna biilacanga dad kunshilin haysan walaahi dhibka geek wal yaalka dharsho dherboosha laka dhagaw male lama jirkan saddex jirkan haddii aduba aan awoodna saddex jirkan haddii inka badato halaas halko jirkan ciyaalkan ka dhagdaas lama jirkan aduba maalintii koolaba keergalaas alxaman aamiya ka baryaas caruurta see wal barasho la-aan oo hayd walaalo danyaraana ini walna niin bar haddana iska baahanay ninka gargaar laakiin ma haysan obo haddina niin hala walaahi odsada fadni iskuulkii dugsiga lamadabo ambaahana dhibaatadiiona hayd hadda unaba barado fadni ciyaala sheegase ambaahanay laakiin ma haysan obo haddina ninka gargaaron iska fado fadnin hadda guriga ninka sii daran biyo ninka daran ilaa ciyaalka haddaa weli wal barashadana saasaan fadaan haddii buna hooyinka iyo wal maylarowsa cuntadii yagshaa un walka halna ciyaalka ini wal niin baran baahangna caafimaad jari jirtaada ilmo iska hanuunsinyin mina haddii meelo barshowna seenan dhiba ka qabnaada haddi meeluna kasaanna male hanuunnama kasoo intaa kasini roognaada jirooyinka ay carruurta qabaan maxaa ka mid a jadeecada kumid e waylaarws aye qandhada kumid e shubanka kumid e ini inu haddana nin gargaaroon baahno dhinac kasta dhiba ka qabnay un haddamaaye ugu dambayntii diini xasan waa aabbo koriyo toddoba carruura waxaana uu sheegayaa inay ku adkaatay maaraynta nolosha ubadkiisa taasay ugu wacan tahay duruufaha shaqaala'aaneed ee ragaadiyey ragga iyo dumarka barakacayaasha ah deegaanka basra ayaan ka soo barakacay marka maalin ayaan jidka ku soo jiray aniga ciyaalkaiyo toddoba ciyaal iyo aniga markaan waxaan imid magaalada muqdisho markaan imid marka aniga ciyaalkayga yacnaa meesha ayaan soo degnay xaaladdanaduna xaalad aad yacnaha waxaa weeye xaalad aad u dandaraysan waay marka waayo markii aan soo degnay carruurta xanuun ay la kulantay magaaladay shaqo ma lahan annaga wax shaqo oo aan hayna ma laha marka ilmihii waxay danta ku kaliftay inay yacnaha sandarro ku yaalla alberi in ay soor ka soo qaataan marka soortaas iskaga nooliya annagana magaalada un qaraab tagna habarta dhardhaqay aadaysaa annagana marka magaaladaas iskaga qaraab tagaynaa wax aan aayad oo aan hayna ma laha xanuunada ka jira waxaa ka mid ah shubanaa jiro jadeecaa jirto waxaa jiro jirooyin kale oo malaariya qunfaca oo hargabaa jiro marka waxyaaba noocaasaa jira cidna garo qabatana ma laha kaamkeenna wax m c h oo u dhow ma lahan m c h ka haddii u baahna waxaan aadnaa meelahaas iyo alberi dhulkaasaan aadnaa meelahaas ilmaha wax u doontaan meelahaasay daawo ka soo qaataan haweenka yacnaha waxaa weye dhardhaqato way dhardhaqay aadayaan xamaalay meelaha iskaga raadsanayaan qaar waa iska tuugsanayaan marka wax kaleo ay qabtaan ma laha raggani shaqo ma hayo magaalada baagamuuddaa ka jirta xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanayaa heesta carafo iyo fannaanka cawaale aadan
zamaantada hablaha caara dheertahay ayamaha cisiga leh ilaa xaadil barakeey kuwa khayrku caane waxyiga lagu calaameeyey maalin cadha lahayno cafiyo farax la caadaystay subax ciida adiga dhashiyo yowmal carafaadeen ogow camar samaantada hablaha caara dheer tahay carshigay utahalaha sadkuu caadil kuu qoray haddii aan nasiibkuu calmaday waa cawo ilaahe carfiyo udgoonkeeda noqo laabtan kuu xogan carshigay utahalaha sadkuu caadil kuu qoray haddii aan nasiibkuu calmaday waa cawo ilaahe carfiyo udgoonkeeda noqo laabtan kuu xogan waliba miduu dumar calmaday way cuddoon tahay ama taa haddaan curiyoon caawabaasteeyo waxaa jacaanoo jacayl malaha ceebaale dabac ii cuntamay iyo gobnimo caadil kuu dhaliyee ogow camal samaantada hablaha caara dheersanaaye waliba miduu dumar calmaday way cuddoon tahay ama taa haddaan curiyoon caawabaasteeyo waxaa jacaanoo jacayl malaha ceebaale dabac ii cuntamay iyo gobnimo caadil kuu dhaliyee ogow camar samaantada hablaha caara dheer tahay carshigay utahalaha sadkuu caadil kuu qoray haddii aan nasiibkuu calmaday waa cawo ilaahe carfiyo udgoonkeeda noqo laabtan kuu xogan carshigay utahalaha
barnaamijka tubta nolosha ayaad dhegeysayaal weli la soconaysaan haatanna sool gudoomiyaha haweenka barakacayaasha ah ee xerada ugu weyn gobolka sool ee gumays zaynab xaaji yaasiin ayaa sheegtay in haweenka barakacayaasha ah laga caawiyo xirfado ay noloshooda ku maareeyaan waraysiganna waxaa la yeeshay wariyaha v o a cabdikariim olol gudoomiyaha ururka haweenka ee deegaanka barakacyaasha ee guumaysi saynab waxaad v o a uga warantay dhibaatooyinka gabdhaha dhallinyarada ka haysta iyo guud ahaan waxyaabaha ay haweenka deegaankaasi ay la kulmaan labadii kun iyo toddobiyo tobankii abaartii ka dhacday deegaanada soomaalida ayaa saamaysay taas ayaana u keentay inay dadka deegaankani halkan ku soo xaroodaan afar sannadood ayay joogaan rajada ay haweenka gaar ahaan dhallinyarada hablaha ay qaban jireen shaqooyinka miyiga ayaa meesha ka baxday waxayna ku soo xaroodeen kaam ku yaala duleedka guumays saynab xaaji yaasiin ayaa ugu horreyn sharaxaysa dhibaatooyinka haweenku ay la kulmaan gaar ahaan gabdhaha dhallinyarada iyo shaqooyinka ay u baahayen in laga caawiyo taageerada ganacsiga farsamada gacanta iyo siday u heli lahaayeen farshaxan ay noloshooda ku maareeyaan bismillaahi raxmaan raxiim aniga oo ka hadlaya kaamka ku yaala duleedka guumayseed waxaanu halkaa degnay oo ilaahayna keenay kii bishii shanaad halkaas oo ay dhaafeen xoolihii dhaafeen ay haysan jireen halkaas ayaanu afartaa sano degannahay waxaa ugu hadeerta ugu liita dadkii dhallinyarada ahaa gabdhaha iyo wiilasha siiba gabdhaha gabdhahaasu waxay waayeen wixii ay ka shaqaysan jireen noloshii miyiga way ka soo xeroodeen halkanna waxay kala kulmeen nololla'aan shaqola'aan maxay toy baahi baahsan oo ayan inaba aasaasigooda gabadhnimo helin halkaas ayay qaar ka tahriibaan oo khataro ku galeen qaarna maxay toy waalidkood kaga carareen inta hadeer joogtaana ay ku camalla'dahay kuwaas oo aanu ka codsanayno maxay haytoy inay naloo ku abuuro shaqa abuur sida harqaamada oo kale maxay tahay ganacsiyada yaryar oo kale xataa hiliblaha oo kale wax allaaliya wixii naftooda ay ku maarayn karaan oo ay u diyaar yihiin xoogna ay leeyihiin asayan haysan wax ay gacanqabsi ahba haba yaraatee ayan haysan ayaana waxaanu idinka codsanaynaa walaalayaal in nala ka taageero maxaa iska bedelay dhanka taageerada hay-aduhidi siinayeen iyo caqabadaha aad ka sheekaynaysa inay gabdhaha iyo wiilasha dhallinyarada haystaan maadaama aad gudoomiyaha ururka haweenka ee barakacyaasha aad
intii aanu halkaa deganayn baahida halkaas aanu ku qabno waxyaalaha ay naga taageereen hay-aduhu waxyaala dee nafac saa usii buuran ma lahayn waa nolol maalmeedka maalinta xoogaa la helo laakiin dhallinyaradu way ku dayacan tahay wax aasaasiya iyo wax magaranaysaa nolola iyagu kamay helin haba yaraatee dhallinyaradu
maadaama wiilasha iyo gabdhuhu ay xoolaha raaci jireen qaarkoodna ay waxbarashadiiba dhaafeen bal ka waran saamaynta intaa leeg intay leeg tahay
waxbarashada dadka waaweyn ama hooyo ha noqoto ama dhallinyaro ha noqotee haba yaraatee ma helo waxaa weeye caruuraha yaryarunba hadeerta xoogaa loo dhigdhigaa laakiin dhallinyaradaas ayaa ugu tacadiga haystaa waxaa weeye waa waxbarasho la-aan iyo shaqo la-aan labadaba ma haystaan waxbarasho gabdhaha qaarkoodaseen waxay sheegeen inay u baahan yihiin sidii looga caawin lahaa ganacsi yarar ay furtaan oo kale ama dukaamo ay samaystaan oo kale bal ka waran kuwaas oo kale
ha way hadday helaan waxqabsi way leeyihiin gabdhuhu xirfad iyo xoogba way leeyihiin waxna way fahmayaan haddii ay helaan wax taageera oo ka saacida waxyaalaha ay dee dadku ku dhaqdhaqaaqo walaaca aad ka muujinaysaan dhibaatada shaqo la-aanta iyo xirfad la-aanta iyo dhanka rajadooda abalka war
haddii ayan helin wax gacanqabada oo ayan magaranaysaa ayan dee shaqo helin inay khatar ugu sugan yihiin inay badaha isku guraanba oo ay ama tahriibaan oo ay dee khatar galiyaan naftooda waxaanu taa ka codsanaynaa markaa xukuumadda hay-adaha jahliyadaha cid allaaliya ciddii ilaahbaa waxbixiya deeqbixiyaha naga saacidi karta codkayagaasu soo gaadho inay dhallinyarada shaqo noogu abuuraan haddii allaha awoodale ogolaado oo ay maxay tahay ganacsi loo abuuro caruurta loo abuuro dhallinyarada taasina waxay ahayd gudoomiyaha haweenka barakacayaasha ee xerada gumays ee gobolka sool saynab xaaji yaasiin waxayna u waramaysay cabdikariim olol markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha ee cabdiqaadir maxamed samankaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mida horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa xalay la cayaaray haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska kulankii ugu adkaa kulamada toddobaadka ayaa waxa uu dhex maray kooxaha liverpool iyo manchester city labadan kooxood ayaa ku wada ciyaaray garoonka anfield ee kooxda liverpool waxaana ay ku kala baxeen barbaro laba gool iyo laba gool ah ciyaarta ayaa si weyn waxaa xiise ugu yeelayay maadaama labadan kooxood ay yihiin kuwii ugu dambeeyey ee ku guulaysanayay horyaalka premier leaga liverpool ayaa ku guulaystay sanadkii laba kun iyo labaatankii sidoo kale manchester cityna waxa ay ku guulaystay sanadkan laba kun iyo koob iyo labaatanka kooxda liverpool oo markasta goolasha la hormaraysa ayaa goolka koowaad waxaa u dhaliyey ciyaaryahanka ay ku dhaartaan sadio mane waxaana kooxda manchester city usoo barbareeyey xidigooda da-da yar ee phil foden mar kale kooxda liverpool ayaa gool dhelisay waxaana shabaqa soo taabtay ciyaaryahan maxamed saalax laakiin dhammaadkii ciyaarta ayaa ciyaaryahan kevin de bran uu kubad xoogan ka dhaliyey kooxda liverpool isagoo barbareeyey goolkii kooxdiisa lagu lahaa labadan kooxood ayaa xalay iska khasaariyey fursad ay mid kasta oo ka mid a ku qaban kartay hogaanka horyaalka premier leaga oo hadda dhibic keliya ay ku hogaaminayso kooxda chelsea ee kubadda cagta kulamada kale ee ka tirsan horyaalka premier leaga ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid ah kii barbaraha laba gool iyo laba gool ay ku kala baxeen kooxaha crystal palace iyo leicester city tottenham waxa ay labiyo hal uga badisay kooxda astonvilla oo garoonkooda ay ku martigeliyeen branfordna waxa ay labiyo hal uga badiyeen kooxda westerham united oo garoonkooda ay ku booqdeen dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka siraaga ayaa xalay la ciyaaray haddii aan ku horeyno kooxda ac milan ayaa si dirqi ah kaga adkaatay kooxda atlanta oo isku wajaheen kulanka ugu adag ee toddobaadka ee horyaalka seeraaga ciyaarta labadan kooxood ayaana waxay ka dhacday garoonka kooxda atlanta waxaana saddex iyo laba ku badiyey kooxda ac milan oo ku sigatay in lasoo barbareeyo dhammaadkii ciyaarta kooxda roma oo horkaco tababare hoose murinahana waxay labi eber ku garaaceen kooxda impoli iyagoo kasoo kabtay guuldaradii toddobaadkii hore kasoo gaartay kulanka roma derbi ay kaga hortageen kooxda lazio napoli oo la celin laayahayna waxay labi hal uga badisay kooxda fiorentina verona waxay afar iyo eber uga badisay kooxda specia halka samdoria iyo udaneza ay ku kala baxeen barbaro saddex iyo saddex ah bolonyana waxa ay saddex iyo eber ku garaacday kooxda lazio dhinaca iyo dalka sbeinna kulamo ka tirsan horyaalka laliga ayaa xalay la ciyaaray ilja ayaa hal iyo eber ku garaacday kooxda saltavigo sbanyolna waxa ay labiyo hal ku garaacday kooxda weyn ee real madrid tababare carlo ancelotti iyo wiilashiisa ayaana xalay awoodi waayey inay barbareeyaan kooxda esbanyol gataaf iyo real sociedad hal iyo hal ayay ku kala baxeen villareal waxa ay labi eber uga badisay kooxda real batis halka garanada ay hal iyo eber uga badisay kooxda sevilla wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
sabakaab aad buu umahadsan yahay gebagabadii barnaamijka inagu ku sii siqayna markana waxaan idiin soo qabanayaa codadka allah u naxariistee maxamed warsame khasaali iyo xaliima khaliif cumar magool
inta laysku eegaa waynoo dhaxaysayo adiguba dharaaraad ka qoslaysay dooshee dhibta laysku eegaa waynoo dhaxaysayo adiguba dharaaraad ka qoslaysay dooshee ana dhiig sidaan galay qaymaha ku dhuntee ana dhiig sidaan galay qaymaha ku dhuntee sow cawadhaantiyo sow cawadhaantiyo sow filan maysid sow filan maysid sow filan maysid dhelheel sow cawadhaantiyo sow filan maysid sow filan maysid sow filan maysid dhelheel
barnaamijka tubto nolosha guud ahaan idaacadda habeenimo dhegeystayaal waa naga inta waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo dhibta laysku eegaa waynoo dhaxaysayo adiguba dharaaraad ka qoslaysay dooshee